habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbaco ah bisha sebtembar waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o e somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid a maxkamad xukuntay laba nin oo magaca al-shabaab lacago kaga urursanayay dadweynaha sida war ka soo baxay lagu sheega maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad qoraal ay dhigeen boggooda garsoor waxaa maxkamadda la horgeeyay maxamed cali cabdi isxaaq iyo axmed yaasiin xaaji gaabow oo lagu eedeeyey inay ku qaraabanayeen ama ay lacag ka qaadanayeen dadka shacabka sheegashada magaca al-shabaab waxaanu sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doorashada magaalada jowhar ee maamul goboleedka hirshabeelle ka socota waxaan u arkaa doorashada hirshabeelle in ay ka guda badan tahay kana wanaagsan tahay doorashooyinka aqalka senatarka ee ka dhacaya maxay ahayday soomaaliya sababtoo ah meelaha kaleeto waa meel runtii dadka loo xirayey laakiin tan waxaan u arkaa meel dadka loo furay qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sarreeye guuto bashiir maxamed jaamac ayaa maanta taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir u magacaabay gaashaanle muxidiin maxamed jimcaale warbac sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda warqadan ayuu bashiir ku yiri danta shaqada qaranka awgeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha sebteembar labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaan u magacaabay sargaalka gaashaanle muxidiin maxamed jimcaale warbac inuu noqdo agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee caasimada wuxuu sidoo kale faray dhammaan agaasinada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inay gutaan mid walba waajibaadkiisa xilka agaasimaha gobolka banaadir ayaa waxaa hore u hayay yaasiin cabdulaahi maxamuud hase yeeshee dhowaan ayaa madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay inuu yaasiin u magacaabay agaasimaha guud ee hay-adda nisa hay-adda nisa ayaa hadda leh laba agaasime oo ay kala magacaabeen ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kuwaasoo kale ah bashiir maxamed jaamac iyo yaasiin cabdulaahi maxamuud dalka qatar ayaa talaadadii ka digay inaysan qaadan doonin mas-uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha kaabuul haddii aan la helin heshiisyo cad oo lala gala dhammaan dhinacyada ku lugta leh oo ay ku jiraan daalibaan qatar oo muhiim u ahayd heshiiska maraykanka uu kaga tega afghanistan ayaa xiriir la leh maamulka cusub ee daalibaan waxayna taageertaa howlgallada garoonka waxaa jira ayaa lagu yiri suuragalnimada wada shaqeyn aanu la yeelano dalalka qaar haddii loo baahdo balse hadda wadahadaladu waxay u dhexeeyaan ayuu yiri turkiga iyo qatar iyo daalibaan wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdiraxmaan altani oo shir jaraa'id qabtay tan iyo markii ay ciidamada maraykanku kasoo baxeen dalkaasi diyaaradda shirkadda qatar airways ayaa dhowr jeer tagta kaabul iyagoo geeyay gargaar iyo wakiilo ka socday dalkaasi sidoo kalena kasoo qaaday aljaaniib sidoo kale diyaaradda ay leedahay shirkadda bakistan international airlines ayaa isniintii tagtay kaabul iyadoo sameysay duulimaadkeedii ugu horreeyay kaabul tan iyo markii ay maraykanku halkaasi kasoo baxeen shirkadda diyaaradaha ee afghanistan ayaa sameysay duulimaadyo gudaha ah oo maalinla ah ha yeeshee ma jiraan duulimaadyo kale oo caalami ah oo ay garoonkaasi ka sameyso midooda yurub ayaa ku yaboohay deeq tallaalka covid sagaal iyo toban oo gaaraysa laba boqol oo milyan oo xabo kaasoo la siinayo dalalka dhaqaalahooda uu hooseeyo tan iyo bartamaha sanadka labada kun iyo labayo labaatanka madaxweynaha midooda yurub ursula von der lion ayaa yaboo ahaan sameysay arbacada maanta iyadoo ku sugan dalka faransiiska hadal ay ka jeedinaysa baarlamaanka midooda yurub hortiisa kulanka sanadlaha ah ee ururkaasi vanderlion ayaa sheegtay in laba boqol ee milyan ee xaba ee talaalka covid sagaal iyo toban ee midooda yurub ay qorsheynayaan inay bixiyaan inay dheeri ka tahay laba boqol iyo konton milyan oo xabo oo ay sheegtay in ay horey u ballan qaadeen iyadoo ku tilmaantay inay taasi tahay maalgelin iyo garab istaag waxaanay sheegtay inay tahay mid ay uga gol leeyihiin wanaajinta caafimaadka dunida vanderlion ayaa sheegtay in heerka cadaalad darrada iyo in si deg dega wax looga qabto loogu baahan yahay ay tahay mid cad iyadoo xustay in wadamada dhaqaalahooda uu liito ay boqolkiiba hal ka yihiin talaalka dunida laga qaatay ra-iisul wasaarahii hayti ariel henry ayaa shalay bedelay dacwad oogihii guud ee dalkaasi oo doonayay inuu dacwad kusoo oogo isaga oo looga shakiyay inuu lug ku lahaa dilkii madaxweynihii dalkaasi jovenel mosa waxaana ay arrintani sii xumeyneysaa xiisada siyaasadeed ee dalkaasi ka jirtay dacwad oogaha guud benford claude ayaa warqad uu u diray xaakimka dalkaasi talaadadii isagoo ku eedeeyay in diiwaanka telefoonka ra-iisul wasaaruhu uu muujinayo inuu la hadlay laba jeer joseph falex badio oo ah sargaal ay booliisku doondoonayaan loona haysto lugtii uu ku lahaa dilkii madaxweynihii hore moosa saacado kadib markii dilkaasi uu dhacay julaay toddobadeedii claudia ayaa sheegay inuu ra-iisul wasaare henry weydiista cadeymo waxaa kale oo uu sheegay in waaxda socdaalka uu ka dalbaday inaysan u ogolaanin inuu ra-iisul wasaaruhu dalka ka baxo warqadan oo shalay kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha balse lagu waqtiyeeyey maalin ka hor ayaa lagu sheegay in dacwad oogaha xilka looga qaaday sababo la xiriira qaladaad maamul in ka badan afartan qof ayaa loo xiray dilka madaxweynihii hore ee hayti waxaana ku jira siddeed iyo toban ka mid a ciidamadii hore ee colombiya iyo laba maraykan ah balse asal ahaan kasoo jeeda dalka hayti
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay warkii dunida halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o w washington wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maxkamadda milatariga ee soomaaliya ay laba nin ku heshay dembi ah in ay iska dhigayeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab si ay lacaga sharci darraa uga urursadaan dadweynaha qareennada raggaasi u doodayay ayaa ku dacwoonayay in ragga laga qaado oo keliya magdhow sida lagu sheegay qoraalka maxkamadda faahfaahinta maxkamadayntan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay wariyaha v o w ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle sida war ka soo baxay lagu sheega maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad qoraal ay dhigeen boggooda garsoor waxaa maxkamadda la horgeeyay maxamed cali cabdi isxaaq iyo axmed yaasiin xaaji gaabow oo lagu eedeeyey inay ku qaraabanayeen ama ay lacag kaa qaadanayeen dadka shacabka sheegashada magaca al-shabaab waxaana maxkamadda ciidamaday dhegaysatay eedeymaha loo haystay iyadoo labadan dhallinyarada la sheegay in bishii may laga soo qabto muqdisho ayna gacanta kusoo dhigeen ciidamada amniga gaar ahaana hay-adda sirdoonka soomaaliya tan iyo markaa wixii ka dambeeyna waxay ku jireen gacanta hay-adaha ammaanka gaar ahaan bishii julaay ayaa lagu soo wareejiyey hay-adda ama xafiiska xaanaanta maxkamadda ciidamada kadibna maxkamadda ciidamada ayaa dhegaysata dhowr jeeroo hore eedeymaha loo haystay labadan eedeysan ee maxkamaddu maanta xukunada ku rido loo haystay in afduub iyo handadaad ay ku geysanayeen isticmaalka magaca ururka al-shabaab marka maxay ku qaateen magaca al-shabaab maxkamaddu ma ka hadashay iyo siday ugu qaadan jireen warka qoraalka ee kasoo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaa lagu sheegay in maxkamadda ay hortimid haweeney dhibano u ahayd oo lacag ay ka qaadeen waxay xustay in laga soo wacay teleefoonkeeda gacanta laguna wargeliyey in ay yihiin al-shabaab lagana rabo lacago inay dhiibto waxay sheegtay qofkan dhibanaha ahayd ee maxkamadda hortimid sida qoraalka lagu xusay inay ka shakisay gorgortanka lacagaha la weydiiyay sidaa darteedna ay markii dambe ula xadiiday hay-adaha amniga marka waxaa la xusay oo qofkan maxkamadda ka hor hadlay iyo qoraalka maxkamadda lagu sheegay in magaca ururka al-shabaab ay sheeganayeen oo dadka taleefanada gacanta ay ka wacayeen kadibna ay ku ballaminayeen meelo ay ka mid tahay masaajidda iyo cirifka magaalada muqdisho meelo kaleoo kala duwan ah sidoo kale suuqa bakaaraha ayaa lagu xusay meelaha dadka ay ku ballaminayeen oo lacagahan ay kaa qaadayeen waxaa si gaara loo xusay inay u beegsan jireen ama ay la macaamili jireen ama lacagaha ay ka qaadayeen haween haweenka ganacsatada ah ee suuqa bakaaraha iyo guud ahaan gobolka banaadir ku sugan oo inta badan iyagu taargetkoodu ahaa in haweenka ay magacaas ay ku baadaan ama ay ku cabsigeliyaan kadibna lacagay kaa qaadanayeen maxkamaddu ma sheegtay lacagta ay ursadeen iyo intay la-eg tahay
meel ka mid a qoraalka waxaa lagu xusay in afduub uu jiray meelaha qaar oo madax furashay qaadanaya lacag u dhahaysay kun ilaa laba kun oo dollar sida lagu xuso qoraalka maxkamadda marka lacagahaasay qaadanayeen oo adadkeeda lagu sheegay inay u dhahaysay lacag kun dollar ilaa laba kun oo dollar ah qareenadoodu maxay ku doodeen ma hadleen iyaga maxaa war laga hayaa
qareenada u doodayay oo maxkamaddu dhowr jeer oo hore fadhiya ka yeelata arrintan ayaan si rasmi ah halkan loogu xigan ama qoraalka lagu sheegay laakiin waxaa la xusay inay jireen qareenno u dooday oo eedeysanayaashan ay lahaayeen waxayse maxkamadda ugu dambeyn maanta ay soo saartay xukun ay ka gaartay ama ay ku riday labada eedeysane ee kor lagu xusay ee kala ah maxamed cali cabdi isxaaq iyo axmed yaasiin xaaji gaabow waxaana lagu xukumay min shan iyo toban sano xabsi ciidan ah sidoo kale qoraalka qaybtiisa ugu dambeysaa lagu sheegay in muddo ku eg soddon iyo shan gudood ay qaadan karaan racfaan haddii go-aankan aysan ku qanacsaneen eedeysanayaasha kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay haaroon macruuf
magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle waxaa maalintii labaad lagu qabanayaa doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ugu jira maamulkaas maalintii shalayna waxaa baarlamaanka maamulkaasi ay doorteen saddex ka tirsan saddex xubnood oo ka mid noqonaya aqalka sare haddaba dareenka dadka jowhar ee doorashada socota ayaa wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane uu weydiiyey qaar ka mida dadweynaha magaalada waraysigiina waxa u dhacay sidan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle shalay waxaa ka bilowday doorashada xildhibaanada aqalka sare ku matalaya maamulkan xildhibaanada baarlamanka hirshabeelle ayaa xalay waxa ay doorteen saddex senatar oo ka mid ah sideedda senatar ee maamulkan uu ku leeyahay dowladda federaalka doorashada ayaa waxay ahayd mid furan senatarada la doortay waxaa ka mid ah muuse suudi yeelaxow oo afar sano oo kale dib loo doortay iyo fartuun cabduqaadir faarax karaamo oo iyadu mar kale dib loo doortay afar sano iyo nuur maxamed geedi oo ah nin saaxadda siyaasadda ku cusub qaar ka mid ah dadweynaha magaalada jowhar ayaa aragtidooda uga waramay v o a bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa garaad axmed cadow oo ku magac dheer garaad dhalacat waxaan jooga alxamdulilaahi magaalada jowhar gobolka shabeellada dhexe caasimadda hirshabeelle runtii waxaan u arkaa doorashada hirshabeelle in ay ka guda badan tahay kana wanaagsan tahay doorashooyinka aqalka senatarka ee ka dhacaya maxay ahayday soomaaliya sababtoo ah meelaha kaleeto waa meel runtii dadka loo xirayey laakiin tan waxaan u arkaa meel dadka loo furay inkastoo ay iska jirto nin kastaaba uu doonaya maxay ahaaday qof uu jecel yahay inuu soo saaro laakiin runtii badankooda wixii laga baqi jiray maxay oo laga baqaya la dhahayey hirshabeelle dhiba culays badana ka imaan doona runtii waxaan aaminsanahay inuu culayskii uu ka yaraaday na ay tahay meesha keliya oo hadeer dowlad goboleeda markii la fiiriyo meesha keliya oo la dhihi karo meel wax ka soo bixi karaan
walaal magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada magacii waa doctor cabdiraxmaan muuse xabad waxaan ku suganahay dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan caasimadda hirshabeelle magaalada jowhar magaalada jowhar waxaa ka socoto doorasho lagu dooranayo golaha aqalka sare ee ku matali doono maamul goboleedka hirshabeelle waxaa la doortay saddex kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan u arkaa inay yihiin doorasho daah furan hufnaan leh xor iyo xalaal ku socota aan lahayn doorashooyinka kale ee aan ku aragnay malxiiska iyo isu tanaasul fara badan aysan lahayn ay taha doorasho la tartamaayo qof walba nasiibkiisa iyo sanduuq ku qanacsan yahay aadaan u bogaadinaynaa doorasho wanaagsan oo qurux badan waaye waxaana filaynaa inaysan nabadgelya ku dhammaato qof walba calafkiisa nasiibkiisana uu helo waa mahadsantihiin walaal magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaan ahaa xildhibaan hore oo hirshabeelle haddana dadka reer hirshabeelle unbaan ka mid ahay magacaygana waa ibraahim maxamed dadow waxaana ku suganahay magaalada jowhar oo ay ka socota doorashadii xulista aqalka sare baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ku mateli lahay ee federaalka waxaana u arkaa wax un hadda fiican aad iyo aad waayo dadkii transbarency waa doorasho furan waaye nin walba u furan tahay baa la yidhi haddana shalay waxaan joognay ilaa xalig waxaan goobjoog u ahayn doorashadii saddex kursi oo xildhibaanada aqalka sare u tartamayeen wax fiican iyo wax fiican oo ummadana ay higsan kartaan u arkaa insha allah walaal marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto magacayga xanunigo ah xasan cali eebakar kadare ku nool caasimadda hirshabelle khaasatan gobolka juhar degmada juhar kusii nool khaasatan waxaan leeyahay doorashada socoto oo bilaabatay waa bilaabatay si ku socotana waa nidaam wax buuq iyo qayli iyo istormo kama yeelin kursigii ugu horreeya hal nidaama ku dhammaaday inta kalena inay nidaam ku dhammaadanayo saa hadday ku socotay ku socotaan ilaahi aan ka rajeeyana wax walba allah laga rajeeya insha allah walaal marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto
bismillaahi raxmaan raxiim anoo ah cabdi weydow nuur waxaan soo dhowaynayaa doorashada ka dhacaysa hirshabeelle oo cadaaladda ah oo tartanka furan ah oo sidii la arki jiray ah nin walba taagtaa tillaabsa ah xildhibaanada hirshabeelle aad baan ugu hambalyaynayaa xaqiiqdii sida habsamada leh oo quruxda badan oy u dooranhayaan oy u kala saarahayaan xildhibaanada nin walba xilka uu soo doontay nin kastaba xilku waa mudan yahay oo waa nin hashi aabbihii lahaa waa nin walba wuxuu ku tartamaya laba dhaxal isku haysata lama yidhaahdo maxay dhalinyadooda maxay laba nin oo tartamayso waa laba nin oo kursiga ka dhacayso hase yeeshee nin baan ku guulaysan lahaa anuu rabitaankaygu fiifa ayaan leeyahay hirshabeelle markay muuse ku bilaabeen duflana raaciyo walaal marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto
magacayga waa xuseen maxamed cali waa noo farxad weyn in doorasho furan ay ka dhacdo magaalada jowar weli xataa waxaan dareemaynaa farxad iyo reereen haddii aan nahay shacabka heer jowar ee caasimadda hirshabeelle doorasho furan oo aan ka dhicin maamulada kaleeta ayaan qaabilaynaa dareenkeenna ma aha mid la soo koobi karo weli xataa inaan u heesneey taagantaho maantaoo kale madaxaanna furan kuwii kale waxay u badnaayeen isku tanaasul in cidba cidkacid wax la ogaayay ahaayeen in madaxda soo baxayso aqalka sare wax la ogaayay ahayd laakiin tan waa mid furan oo cid kasteetaba ay u tartamayso waana sababta ilaa hadda aanan magac loogu bixin karin kuwa soo bixi doona xuseen xasan dhaqane v o a jowhar aad iyuu mahadsan yahay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi inoosoo diray gabadh soomaaliyeed oo lagu magacaabo maryan cabdi xuseen ayaa la sheegay in ay ka mid noqon doonto baarlamaanka dalka norway ee cusub oo la dhaarin doono bisha soo socota inkastoo aan natiijada doorashada ee kama dambaysta ah si rasmiya loogu dhawaaqin haddana maryan cabdi xuseen waxa ay fiiyo weedow sheegtay inay filayso inay ka mid noqon doonto xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaanay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay ee muslin ah ee ka soo jeeda afrika ee ka mid noqota baarlamaanka norway wariyaha v o e da london ridwaan xaaji cabdiweli ayay uga warantay doorashada iyo siyaasadda xisbigeeda iyo xilliga sida rasmiga loogu dhawaaqi doono natiijada kama dambaysta ah ee la dhaarinaya baarlamaanka dalka norway
weli walaalo goobihii doorashada ee ka dhacday way dhameeyeen inay jiriyaan laakiin weli waxaa dhiman officially in degmo kasta inay yani approve garayso resultska so weli waxaa noo dhiman dhowr beri inta yani final la final gareynayo doorashada nato laakiin siday hadda u eg tahay countingaha xisbiga aan ka tirsanahay wuxuu ka helay degmadan aan degannahay saddex kursi anigana waxaan u tirtamaya kursiga labaad jigada labaad oo sidaas awgeed waxay u eg tahay inaan noqon doono xildhibaan oo shaqo geli doono octoober wiig ugu horeeyo marka waxaad ka tirsan tahay adiga xisbiga hanti wadaagga garabka bidix waxaadnad xulafo la tihiin xisbiga shaqaalaha ee ra-iisul wasaaraha cusub
ra-iisul wasaaraha aan doonayno waa ra-iisul wasaaraha xisbiga shaqaalaha haddana waxaan ku jirnaa wadahadalkii sidii aan iskula dhisi lahayn yaa dowlad cusub iyo niqaashkii manhajkii aan isku wadanka ku maamuli lahayn waayahay marka waa maxay xiriirka ka dhexeeya xisbiga adiga aad ka tirsan tahay iyo xisbiga hadda wadahadalada aad kula jirtaan saddexda xisbi waa saddex xisbi oo hadda ka hor isla wada shaqeeyeen from two thousand and five kii ilaa two thousand and thirteen kii maamulayeen wadanka nato norway haddeertaa netano diyaar u ah inaan wada niqaashno manhaj cusub iyo aan wadankii iyo siyaasad cusub aan wadanka ku maamuli doono laakiin weli wax official dowladda neto maana soo bandhigin oo dowladda hadda ilaa shaqada waxay ka deganayaan iyakana octoober dowladda hadda haysata baarlamaanka markii uu isku soo noqdo waxaana rajaynaynaa insha allah in la helo saddex xisbi oo dhinac bidix oo isla wada shaqayn karta mar labaad inuu wadankan helo siyaasadda wadankan inaan wax ka bedelno dhinaca iskaashiga iyo sinaanta dadka iyo sidaan dabeecadda u ilaalin dowladdii hore waxaa la socday xisbiga horusocod ama f r p dhibaatooyinka aad ku qabteen gaar ahaan soomaali haddaad tihiin iyo dadka laga tirada badan yahay maxay tahay walaalow xisbiga sectorun ahaantii waa xisbi dhibaatooyin badan dadka soo galootiga u keenay waa xisbi arrimaha soo galootiga aada u gacansi adag ugu qabtay oo dhibaatooyin badan dad baasboorra lagala noqdo dad maxaa la dhahaa qaxooti ah oo loo diida statiskii inay ahaayeen qaxooti dhibaatooyin badan familo badan oo marba waarid mid laga celiyey dhibaatooyin badan ay dadka soo galootiga ku qabeen iyo siiba muxuu ahaa xisbi aada blogs iyo lacag siinayeen maxaa la dhahaa ururo cunsurinimo ku salaysan oo dadka muslimiintana naceeb zaa-id u qabaan so waan ku faraxsanahay runtii inaan xisbigaasitona aada uga raaynay oo hadeertaanit iyakana ay xildhibaano badan sidaas ay ku waayeen baarlamaanka waayahay maryan adiga marka hadda iyo xisbigaaga maxaa idiin qorshaysan gaar ahaan marka laga hadlayo dhibaatooyinka aad sheegtay ee dowladdii hore ay inta badan kula dhaqmi jirtay dadka soo galootiga ah
run ahaantii aniga waxaan dooneynaa inaan siyaasadda soo galootiga waddankan wax ka bedelno aan gacanta ku dhigno waxaan kaloo dooneynaa inaan ka shaqeyno sinaanta mujtamaca iyo anti-racism iyo in bii-ada iyo dabeecaddana aada loo ilaaliyo oo climate changeka adduunka ka dhacayana sidii aan u howlgelin lahayn shaqooyin badan waddankanit waa waddan aada khayraadka uga faa'iidaystay saliidda laakiin haddana waxaa la gaaray waktigii iyo waddankanitan uu mas-uuliyaddiisa qaadi lahaa dhinaca climate changeka iyo dabeecadda isbedesha waayahay ugu dambeyn dadka soomaalida in badan oo ka mid a waxaan filayaa inay ku farxeen natiijada lagu dhawaaqi doono iyo inaad xildhibaan ka mid noqon doonto dalka norway waxyaabaha kale ee dhibaatooyinka soomaalida haysta maxaa ka mid a marka laga soo tago arrinta qaxootiga iyo soo galootiga
run ahaantii waddankanito maadaama ay sinaandara dhowrkii sano ugu dambeysay ka jirtay dhibaatooyin badan dadka soo galootigii dadka soomaalida waddanka cusub waxaa dhibaatooyin uga haystay dhinaca shaqada iyo dhinaca guryaha maadaama ay waddankaanitu aada isku bedelay sideedii sano ugu dambeysay saas awgeed waxaan rajaynaynaa insha allah haddii aan marka aan soo dejinno sharciyo cusub oo dadka ku caawin doona inay guryo iibsadaan iyo guryo iyo housingaha iyo in aan meesha shaqooyinkana aan hagaajino si loo helo si qof kasta uu helo shaqooyin oo fursad uu shaqooyinka ku helo sida maanta meesha ay dad badan ayna fursadaasi tahay taasi waxay ahayd maryan cabdi xuseen oo u warramaysay wariyaha v o e da london ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaad wax ka yar ayaa ka harsan doorashada guud ee dalka kanada oo loo dareeri doono labaatanka bishan malaayiin qof ayaa u codaynaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha afarta sane ee soo socota waxaa jirtay ilaa afar maalin oo ay dadka si hordhac ah u codaynayeen soomaali badan oo ay ku jiraan kuwa markii ugu horreysay coday ayaa fursadaasi ka faa'iidaystay oo codkooda dhiibtay xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada toronto doorashadan oo ah midda federaalka waxaa ugu cadcad saddexda xisbi ee liberaalka oo talada dalka hayay lixdii sano ee lasoo dhaafay konservatifka oo ah mucaaradka rasmiga ah iyo xisbiga n d p oo ah kan saddexaad labada xisbi ee hore ayaa isku badbedelaya kala horeyntan iyo ururinta la xiriirta cidda dalka xukumi doonta afarta sano ee soo socota soomaalida ayaa kaalin muuqata ka qaadanaya doorashooyinkan tiro yar waa ay tartamayaan halka kuwa badanna ay codkooda dhiibanayaan kuwa codkooda dhiibanaya waxaa ka mid ah dhalinyaro hadda uun qaatay dhalashada dalkan kuwaasoo markii ugu horreysay noloshooda codkooda dhiibanaya axmed cabdi ayaa ka mid a dhalinyaradaasi ku faraxsan in ay codeeyaan markii ugu horreysay waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan bay noo tahay annaga waayo doorashada waxaa waaye waa markii noogu horreysay oo hadda waddankan aan dhalashada ka qaadanay ama citizenka aan ka noqonay dadka sida annagoo kale ah dhallinyarada ah marka aad iyo aad bay noo caawinaysaa waxaan helnay xaqeennii maaragtay sifo aan ugu codeyn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno aan maaragtay uga codeyn karna codkeennii aa noo shaqaynayo marka walow hata xataa nala sii siiyey maalimo oo maaragtay saddex maalin ka hora uu qofka jaanis uu lahaa inuu intuu taga meesha iyadoona maaragtay cariiri iyo wax maaragtay aanan ka jirin maaragtay dad badan aanan joogin inuu maaragtay codeeyo marka wallaahi aadaa ugu faraxsannahay soomaalida oo dalkan degan in ka badan soddon sano ayaa badankood horay codkooda u dhiibtay balse waxay codayntan xiiso gooni ah ku haysaa dhalinyarada ku cusub dalkan ee doonaya in mar uun ay arkaan iyagoo dooranaya mas-uulka hogaamin lahaa waa kan mar kale axmed cabdi dhalinyaradan hadda maaragtay cusub waxaa kaloo maaragtay oo aad ula dhaceen ama ay ugu faraxsan yihiin maadaama ay tahay markii ugu horreysay ay ka codeeyaan marka taasna dhiirigelin gooni bay noo leedahay oo aad baan ugu faraxsannahay waayo waa markii noogu horreysay oo aan maaragtay intaan leen aan galno oo maaragtay aan maaragtay si dimuqraadi ah ama si xorriyad ah maaragtay aan intaan codkeenna maaragtay ballad box la tagno
inkastoo dhalinyarada la midka a axmed ay nasiib u yeelanayaan inay codkooda dhiibtaan haddana waxaa jira kuwo badan oo aanan weli nasiibkaasi helin balse dhallinyaradaasi aanan nasiibku saacidin ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaadanaya doorashadan waa kan nuurdiin maxamed oo midaasi sharaxaya xuseinow aad baa u mahadsan tahay saa ogsoon tahay waddanka canada waxaa ka furmay doorasho marka doorashadaas waxaa waye waa heer federaal marka waxaa waye soomaali baa sharaxan oo maaragtay oo khaasatan maaragtay toronto ontario marka maadaama aniga aan gaarin maaragtay dhalashada maaragtay canada maadaama aan qaadanin marka waxaan isku xilqaamnay ama maaragtay aan volunteer ahaan ugu shaqeynayna maaragtay murashaxiinta oo soomaalida warqadahan guriga maaragtay dadka aan geynayna waxaan leenahay u codeeya se maaragtay u soo baxaan dadka tartamaya waxaa ku jira soomaali ay ka mid yihiin axmed xuseen iyo xaawo mire oo ku wada tartamaya kursiga xaafadda york south weston ee magaalada toronto oo lixdii sane ee lasoo dhaafay uu baarlamanka federaalk ku matalayay axmed xuseen ballanqaadyada ay madaxda xisbiyadu sameynayaan waxaa ka mid ah kobaca dhaqaalaha wax ka qabashada kirada guryaha oo qaaliya xakamaynta hubka iyo shaqo abuurka dhallinyarada xuseen nuur xaaji v o a toronto
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sarreeye guuto bashiir maxamed jaamac ayaa maanta taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir u magacaabay gaashaanle muxidiin maxamed jimcaale warbac sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda warqadan ayuu bashiir ku yiri danta shaqada qaranka awgeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha sebteembar labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaan u magacaabay sargaalka gaashaanle muxidiin maxamed jimcaale warbac inuu noqdo agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee caasimada wuxuu sidoo kale faray dhammaan agaasinada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inay gutaan mid walba waajibaadkiisa dalka qatar ayaa talaadadii ka digay inaysan qaadan doonin mas-uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha kaabuul haddii aan la helin heshiisyo cad oo lala gala dhammaan dhinacyada ku lugta leh oo ay ku jiraan daalibaan qatar oo muhiim u ahayd heshiiska maraykanka uu kaga tegay afghanistan ayaa xiriir la leh maamulka cusub ee daalibaan waxayna taageertaa howlgallada garoonka waxaa jira ayaa lagu yiri suuragalnimada wada shaqayn aanu la yeelano dalalka qaar haddii loo baahdo balse hadda wadahadaladu waxay u dhexeeyaan ayuu yiri turkiga iyo qatar iyo daalibaan wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdiraxmaan altani oo shir jaraa'id qabtay tan iyo markii ay ciidamada maraykanku kasoo baxeen dalkaasi diyaaradda shirkadda qatar airways ayaa dhowr jeer tagta kabul iyagoo geeyay gargaar iyo wakiilo ka socday dalkaasi sidoo kalena kasoo qaaday ajaaniib midooda yurub ayaa ku yaboohay deeq tallaalka covid sagaal iyo toban oo gaaraysa laba boqol oo milyan oo xabo kaasoo la siinayo dalalka dhaqaalahooda uu hooseeyo tan iyo bartamaha sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha midooda yurub ursula von der lion ayaa yabo ahaan sameysay arbacada maanta iyadoo ku sugan dalka faransiiska hadal ay ka jeedinaysa baarlamaanka midooda yurub hortiisa kulanka sanadlaha ah ee ururkaasi von der lion ayaa sheegtay in laba boqol ee milyan ee xabo ee tallaalka covid sagaal iyo toban ee midooda yurub ay qorsheynayaan inay bixiyaan inay dheeri ka tahay laba boqol iyo konton milyan oo xabo oo ay sheegtay in ay horey u ballan qaadeen iyadoo ku tilmaantay inay taasi tahay maalgelin iyo garab istaag waxaanay sheegtay inay tahay mid ay uga gol leeyihiin wanaajinta caafimaadka dunida vander lion ayaa sheegtay in heerka cadaalad darrada iyo in si deg dega wax looga qabto loogu baahan yahay ay tahay mid cad iyadoo xustay in wadamada dhaqaalahooda uu liito ay boqolkiiba xal ka yihiin tallaalka dunida laga qaatay ra-iisul wasaarahii hayti ariel henry ayaa shalay bedelay dacwad oogihii guud ee dalkaasi oo doonayay inuu dacwad kusoo oogo isaga oo looga shakiyay inuu lug ku lahaa dilkii madaxweynihii dalkaasi jovenel mosa waxaana ay arrintani sii xumeyneysaa xiisada siyaasadeed ee dalkaasi ka jirtay dacwad oogaha guud benford cloude ayaa warqad uu u diray xaakimka dalkaasi talaadadii isagoo ku eedeeyay in diiwaanka telefoonka ra-iisul wasaaruhu uu muujinayo inuu la hadlay laba jeer joseph falex badio oo ah sarkaal ay booliisku doondoonayaan loona haysto lugtii uu ku lahaa dilkii madaxweynihii hore moosa saacado kadib markii dilkaasi uu dhacay julaay toddobadeedii cloude ayaa sheegay inuu ra-iisul wasaare henry weydiista caddeymo waxaa kale oo uu sheegay in waaxda socdaalka uu ka dalbaday inaysan u ogolaanin inuu ra-iisul wasaaruhu dalka ka baxo
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dhalinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tan heerka jaamacadeed ayay shaqola'aan ba'ani ku haysataa meelo badan oo ka mida gudaha soomaaliya waana arrin badi dhalinta ku xambaartay inay welwel ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda haddaba shaqola'aanta dhallinyaradaasina waxaa u sababa dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah oo ka gaabiyey kaalintoodii mise dhalinta ayaan u diyaarsanayn inay hal abuur la yimaadaan waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mida dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka waxaana hadalka ku horeynaya qadar bismillahi raxmaani raxiim walaalkii xasan aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahad celinaya sidoo kale saaxiibkii dooda igala qayb qaadanaya yuusufna aad baan ugu mahad celinaya intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhallinyarada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa waa yacay ka yihiin dalka sitaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay laakiin dhallinyarada maxaa la gudboon taas iyaduna muhiima inaynu isweydiino maadaama dhallinyaradu ay joogaan waqti xaalad runtii dowladooduna ay liidato aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin waxaan mas-uuliyadda saaraya dhallinyarada dhallinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan inay keenaan ha abuur wadanku wuxuu leeyahay fursado la maalgashan karo oo runtii qani ah waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii hindiya iyaduna agaarkeena taala waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado halabuurkaasina runtii dhallinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan awoodoodu iyo fikirkoogaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka haye yuusuf horta waa salaamahayaa bahda v o a xasan kaafi qoyste sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay qadar cabdulaahi haddii aan iraahdo dhallinyarada soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaa weye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalk ee soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo iyadoo looga faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa wasaaradihii kala duwanaa wakaaladihii kala duwanaa iyo arrimihii bulshada u baahneed oo kala duwanaa hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo siyaasaddii bayse ka qayb qaadan arrimihii kale oo maarata arrimaha bulshadaysa sida caadiga ayse u badneen marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin dhalinyarada kolley waxa weeya waa awood wey waa awood runtii horta marka ugu horeysa awoodooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuro gelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan markaa hal abuur hal abuurku waxa weya waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyarada tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awoodeeda geliyo waxa weeya waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo muruga leh ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu u taagantay dowladdooda markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunkaad arkaysa hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tirahdo dowladdu waxaan noo abuurto aan noo abuurto waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa bannaan waa fursad bannaan oo dhalinyaro ay muhiim tahay inay ka faa'idaystaan waxaa bannaan falashadii beeraha bannaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay bannaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna bannaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacnihii ay taa laftarkeeda ay ka shaqeeyaan baddiibaa haddii ay doonka kaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malayga baddeena ku jira inta uu qiyaasahaan leegyahay waxaas oo firsado oo bannaan ayay runtii dhalinyaradu intay awoodooda isku daraan ay geen karaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan yuusuf waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhallinyarada shaqa abuurna ugu samayn kartaa saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaaleysiinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiya sare ha kasoo qalinjibiyeena waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay fildiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaaladaha jiro hay-ada kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaaleysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqala-aanta loo yareeyo sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu ay maaragtay ay xaliso ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado labada dhanba xabadda ridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarahayo qarxyada haleylayaan inay yihiin dhalinyaro hadday yihiin kuwa shaqeeya haddii ay yihiin kuwa waxbartayba labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan marka si dhibkaa loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeya markii la jeheeyo shaqo helaan waxaa weye dee nin noolal haysta cid uu dhibaan ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howla hadda siay wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii ay kaga aadanaa dhalinta soomaaliyeed maadaama ay yihiin ubax ubixii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysa ka faa'iidaysan sida la rabayna aysa kaga faa'iidaysan waxaa kaloo jira dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo tahriibka asagana badahay ku dhintaan waxaa maqlaysaa doon afar boqol oo dhalinyaro soomaaliyeed siday baa degtay taas ood u malaysa maaragtay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib haye qadar dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badanoo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin ganacsigooga hoos bay kasoo bilaabeen maantana waa milyaneero magaalada jooga in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awoodooda laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda waxa weeye waa runtii waxaan u malaynayaa wayn waynu indhalaanahay mana rabno markaa inaan si indhala-aana u fikirno ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awoodooda la muujiyo iyagu is-aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan ansiiyo yuusuf cismaan saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirta yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo oo shaqo way abuureen laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacado kasoo qalinjibiya ama iskuulle kasoo qalinjibiya oo gidaarada fadhiyo taana log aan garab qabashahaysan oo qofku waa garan kartaa waalidkii dee si dhibla uu wax kusoo baray oo maantana aan garab qabasho kala haysan oo dowlad iyo hay-ada kale oo maalgelinayo aana jirin inuu soo saari karin way caddahay taasna waa caqabad dhalinyarada soomaaliyeed marka hadda gidaarada aad fiirisid magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa amiran waa dhalinyaro taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay kusoo galaan horta wax abuurka iyo curinta aqliga waa jiraa laakiin waxaan jirin fanki baan jirin waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihiibaa inoo yaala oo maanta hadduu yaamba qaato uma baahna biyo wabiigii baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awoodiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo wadankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala yimaado inta fikirkii lala yimaado awoodiina la geliyo waxaa sidoo kale badii baa taalla oo qofku maanta doonyar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasaddu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu hayse soo dhisaan hana istusaan awoodooda ha istusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dowlad baa wax idiin qabanaysa dowlad baa wax idiin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaad qabsan kartaan yuusuf dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa xasano waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadoodii iyo korintoodiibu intaa aragti kusoo rafaadsanaa maadaama dalka uu burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso shaqo u abuurto walaalkii qadarin wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday baddi kalluumaysi aadaan waxaa weye burcadbadeed baa tiin baa leey caqabad baa hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hala fasha haddii la yidhaahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo de beer waad og tahay waxay gelahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye de howl sahal lagu bilaabi kara maaha howlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho markana kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qoyska oo toddobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga v o a sidaan hore idinku ballanqaaday barnaamijkan qoyska waxa aan toddobaadkanna kaga hadlaynaa sheekooyinka waalidiinta soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka afrika iyo kuwa islaamka ah waalidiinta soomaalida ah ee ku nool wadamada yurub ameerika iyo astareeliya ayaa qaarkood caruurta ula guura dalalka afrika iyo kuwa islaamka iyagoo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku salaysan hab waafaqsan diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale inay caruurtoodu bartaan ku hadalka afka soomaaliga haddaba waalidiintu ma ka miro dhaliyaan rabitaankoodaas waxaan toddobaadkan marti igu ah barnaamijka fartuun abuukar sankuus oo laba sano ka hor caruurteeda ka rartay gobolka kentaki ee dalka maraykanka una guurtay magaalada nairobi ee dalka kenya balse hadda dib ugu soo noqotay isla gobolkii ay laba sano ka hor ka guurtay maxay ahayd sababtii ka dambeysay in fartuun ay ka guurto maraykanka maxaase hadda soo celiyey laba sano kadib barnaamijkan ayay ku faahfaahinaysaa
horta maraykanka wax dhibaataa kuma aan arag maasha allah waa meel aad u wanaagsan ha wanaagsanaatee caruurtii bay-ad ahaan baa waxay ka tageen caruurtii horta ma haystaan dugsiyo fiican oo tayo leh waa weynay midda kaleeto caruurtii afkoodii hooyo oo af soomaaliga ahaa baysan hal xabo ka aqoonin mideeda kaleeto waxaa dareemaysaa maaragtay caruurtii inaa isfahmi karin mararka qaarkood annagoo yooyinka soomaali haddaan nahay dad qaxooti oo waddanka qaxootinimo ku yimid ba ahayn aayaroo gobana waxaana sugaaya dadyowgeennii aan caradii kaga soo tagnayba annaga meel noo farfadhiya dalkaanna waxa aa shaqaynaysid iyo noloshaada waa wax isku afjaran dadkii xagga jirayna wax kaley ka aaminsan yihiin dalkan marka mar walba waxaan istixgelin badan siinaa dadkii aan kasoo tagnay oo dhibanayaalka ahaa marka caruurtii waxaa dhacayso sometimes inaa xataa wakti isu weydaan marna iskool jiraan markay guriga imaan rabaanna adigana aa noloshii iyo wixii kugu xeernaa adiga shaksi ahaantaada deegaankaaga iyo nolosha reerka marka raadisid kabacdi waxaa kugu taagantii waalidkaa iyo dadka ehelka ahaydeen marka isdhaafdhaaf baa iska dhacay waxaan go-aan ku gaarayn shaksiyadayda aniga marka aan caruurta inta ka kaxaynaayo dhibaato maraykan aan kala kulmay ma jirin waxaan is idhi xoogaa bal caruurtii xagga diinta iyo xagga dadka deegaanka meesha dadkii ay u dhasheen iyo wixii bal bay-adoodii ah xoogaa kusoo dhexaysid oo kula soo maqnaatid marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin kumana soo guul daraysanin oo laba sanaa la maqnaa labadii sanana wax badan badan badan baa iska soo bedelay maasha allah tabaaraka allah afkoodii soomaaliba afkoodii hooyo caadi bay ugu hadlaayaan casharadii dugsiga qur-aanka caadi bay u qaadanayaan xagga iskuulka ruuxadiisa tayada iskuullada ruuxadooda aad bay hadda isu soo bedeleen oo waxay noqdeen dad fahankooda aad u sarreeyo maasha allah waktigaa ii diiday ma ahane aniga inaa iska soo maqnaado go-aankayga ahaa balse way dhici weydayoo haddee wixii baa isbixin waayey meesha aan ku noolaana nairobi bay ahayd laakiin inta badan dadka joogo maanta aan nairobi kaga soo tegay dadyow badan oo saaxiibaday baa jiray ilaa abtuna waa maqan yihiin dad baa lix sano toddoba sano maqan dad baa toban sano maqan marka maasha allah dadku waa isku dhex jiraa dad markay dhaqaaqaan dib bay hore uga soo noqdaan oo waa uma dulqaadan karaan joogitaanka meeshaas marka waxyaabo badan baa jiro marka hooyo haddaan nahay meel kastoo aan joogno dulqaad baa isaga joognaa waaya waxaan kaa rabaa marka waxaad sheegtay laba sano inaad ku maqnayd meesha aad caruurta u kaxaysana ay ahayd nairobi kenya waxaad sheegtay in af soomaali fiicanna hadda ay soo barteen af soomaali fiican ay ku hadlayaan marka maxaa u suurtageliyay inay af soomaaliga halkaas ku bartaan mar haddii dhulkii uusan dhul soomaaliyeed ahayn inkastoon ogahay inay soomaaliya degan tahay laakiin haddana maxaa suuragelinaya af soomaaliga deg degaas kusoo bartaan laba sano gudaheed waxaa suuragal ka dhigay deegaanka markaas aan degan nahay nairobi horta waa waa kenya waa waddan aan deris nahay saasoo ay tahay hadda soomaalida tiradeeda in meesha ay joogto nairobi iyo soomaaliya waxaa is leedahay waxay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma jirto dalkii dhammaa oo kenya macaa kenyatigiibaa af soomaaliga bartay oo kugula hadlaayo maamihiga guryaha ka shaqaynayo shaqaalaha ahaa baa adeegsanaya af soomaaligii marka caruurtii xagga hore u joogtay oo kenya ree kenya ee kenya ku dhashay kuwii meeshaan laga celiyey kuwa soomaaliya laga keenay wixii oo dhan baa horta ku sugan nairobi caasimadda nairobi maasha allah dugsiyadii baa laisla dhiganaya caruurtii banoonibay isla dheelaayaan basaskii baa la isla raacayaayo iskuulladii bay isla aadayaan maasha allah caruurta saddex bilood iyadoo aan la gaarin baa carigii oo canugiioo ziira af soomaaliya aqooni markaa carradaan ka kaxaysid wuxuu soo noqdaa caanug isbedelkiisa aa ka dareemi kartid waxaan saddex bilood dhamayn maasha allah aniga horta aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahaddaas iska leh ka sokow carradii aan geeyey baa mahad iyo shukri iska leh caruurtayda wax badan badan badan hadda haddaad la hadashid gabadheeda ugu yar waa sideed jir laba sanay maqneed lix sanaan ku kaxeeyey maasha allah caashay haddaa hadda la hadasha carruurteyda ingiriiska wuxuuba ku yahayba taqliil af soomaaligii bay caadi ula soo qabsatay maasha allah alle waayahay hooyadeedna waa fartuun af soomaaliga si fiican uga hadlaysa waayahay waa la hadli doonaa waad idhiibi doontaa laakiin dhinacaagan dhamayno waxaad ii sheegt waxaad ii sheegtaa marka laba sanaad kusoo haysa meesha labadii sano waad kasoo faa'iday soomaaliga bay soo barteen sidaad sheegtay qur-aankiina halkaasay kasii dhigteen miya naama qur-aanka gabadha hadda aan kuu sheegayo caruurta iigu yar ayadoo jiska sideedaad ku jirtaan dib ugu soo celiyey saas kitaabka markay u dhugato maasha allah mar labaad kuma noqoto laba sanaad soo joogtay kadib duruuf baa ku soo celisay marka duruufaha ugu weyn ee kuu suurto gelin waayay inaad sii joogto maxay ahayd halkaasi mise markii horeaba qorshahaagu ahaa inaad laba sano soo joogto soo noqoto maya maya maya ma rabin ilaa ay hay iskuul gaaraan inaan dib ugu soo celiyo waddankan waxaan islahaa dugsiyada hoosoo dhexe dhan ha kusoo dhameeyaan kenyo qur-aankii meeshaas ha kusoo dhameeyaan axaadiista iyo beri waalideenka iyo wixii diinta islaamka ku salaysanta oo dhan ha soo fahmaan dadkiioo caqligooda kala baxay oo majuura aad dib u soo celisid laakiin hadday marka adiga tashatid tii rabbibaa meela aniga odagaa ibiilaayay caruuro kaleetana meeshan waa kaga tegay oo jaamacadihii waxbay iska dhiganayeen odagii mar hadduu soo dhacay haddee kenyana qiimaha lagu joogo iyo nolosheeda ma aha igu soo orod waa aad bay expensive u tahay marka wixii waa isbixin waayeen odagina waa soo dhaco isagii baaba gargaar deg dega iiga baahday saas darteedan kusoo noqday haddana mar walba qalbiga waa ku haystaa hadda saacaddaa ay soo waceysay ka hor waan ka hadlaayo waxaan lahaa carruurtii ayaga mas-uuliyadooda qaatay oo homaag aanan ka caawinin oo hooyo maxaa homaag baa igu taagan kulaheen oo asaga markuu soo istaagaba homaagiisa ka shaqaysanayay dugsiga asaga casharkiisa diyaarsanayay oo ogaa inuu macalinka sugaayo marka wixii oo dhan hadda waxaan dib ugu soo noqonay falalkii ahaa ma laydin soo dhiibo homaag iyo ma akriseen casharkii macalinka berri idinka rabay dhibaatadii shala aan kaga tegay baan maanta kusoo dhex noqday aan taaganahay marka maasha allah carruurta ruuxadooda waxyaabaha ugu badan oo xagga markay joogeen aan ugu xamdi naqay waxay ahayd ilaahay baa mahaddaas iska lahayd inuu canuga iskuolka hoomaaga uunan qofna u baanayn oo asaga uu intuu la fadhiisto mas-uuliyad iska saaro uu hoomaagiisa hore ka qoranaayo kitaabkiisa casharka uu hore ka qaadanayo uu ogyaha berri macalinka inuu sugaayo hadda iyadoo laiixaayo maxaa marka ugu wacan in marka xagga ardayga uu joogo ama carruurta xagga markay joogtana inay xil isa saaraan halkan markay joogaanna uusa xil ka saarayn maxaad maxaad maxaad halkaas kala soo dhexbaxdoo ku jira waxaa ku jiro kuwa la midka ah oo xagga jooga baa waxay yihiin dad mas-uuliyadooda ayaga ay gacantooda ku jirto carruurta waa la koriyaa korinta xagga iyo korinta inta isku mid ma aha xaqiiqdii dad badanna way wada arkeen carruurta xagga joogtaahi waa carruur ayaga waalidka ka sogo oo ayaga ruuxaddooda mas-uuliyadda isa saara oo garanaya waxa uu macalinka ka sugaayo o isdiraaya carruurta xagga joogta ayagoo dad isdiraaya ahaan carruurtaydii u geeyey barti bay kala bilowday waxay ahaayeen dad aan haba yaraatee haddaad riixaysid xataa riixninkaa ogoleen waana yaryaraayeenoo hadda lama dhihi karo waa dad majuur oo qaangaarayo oo saasay madax adeyga ku keeneen wax yaryaroo kuu baahan oo masaakiina baa toban jir ahaa toban jir buu ahaa kii igu roonaayo aan kaceeyo toban sanuu jira hadda markaan soo celinayo labiyo toban sano laba sano kusoo dhamaysta xagga marka wuxuu ahaa nin aan iiga baahnayn inaan weydiiyo aan war boorsadii soo qabo aa homaagii maanta lagu soo dhiibay iyo casharkaagii dugsiga ma akrisatid berri dugsiyaa u soctaaye wallaanan dhihi jiray ilaahay baa imaqlaayo hadda maantana meeshaanaan isla joognaa maraykan waa inaan dhaho boorsada kasoo bixiya waraaqo haddii laidiin soo dhiibo saxiix ay u baahan yihiin haddii homaag laidiin soo diray soo saara hadday intay qoraxda soo jeedo hal laydin caawiyo wixii inan garanay hal laydinka caawiyo aad baa wallahi dhibaato ugu qabnaa carruurta dalkan markay joogto marka waaya waaya marka waxaa ii dhiibtaa qaar ka mida qaar ka mida dadkaad soo celisay tan u yaroo kale haddaan la hadli karo af soomaaliya maxamed aamin hoo la hadal hal sanuu ka weeyaa maxamed aamin hoo la hadal aniisan waa aniisa aawo maxamed aamin maxamed aamin meeqa sanoad jirtaa toban toban sano ha iskuulkana fasalkee ku jirtaa shanaad af soomaaliga xagee ku baratay kenya baa ku bartay yaa ku baray ma caruur kalead ka baratay ma guriga aad joogtee looga hadlaayaad ku baratay ma iskuulka sidee ku baratay caruurta baa ka bartay ma jeclaatay nairobi haa halkanaad kusoo noqotayna may maxaa dhacay
meeshaa waxbarasho ma jecesho hee yaa kuu sheegay sidaas waxbarasho way taallaan laakiin nairobi waad ka jeceshahay waxbarashada oo dugsiya camal dugsi fiican meesha ma jirto hadda haddii hooyo ay noqonayso ma raacaysaa mise waad ka haraysaa
midka labiyo toban jirkaa la hadal aye asalaamu calaykum wacalaykum salaam yaa ila hadlaaya anas waa fiican alisadataana ani waa fiicanahay imse jiraa tahay saddex iyo toban sano ay gashay nairobi baad hadda ka soo noqotay intaad nairobi joogtay nolosha nairobi ka waran ma mid fiican ba mise waa mid boorin ah nolol waxaad u fiican waay maxay ku fiican tahay maxaa maxaa jeclaatoo aad soo aragtay qur-aanka iyo waxbarashada maxaa kale iyo
iyo free free baa tahay aa iyo banooni iyo ciyaalka wax kasta
halkan halkan halkan hadda aad joogto maraykanka xorriyad ma leh maya waa lagu waardiyanaa haye laakiin xagga keligaa maa bixi jiray aa xaggee aadi jirtay markaad keligaa baxdo banooni dugsi iskool keligaa iyadoon lagula socon ba aa in lagu daba socdo halkan maxay kaa dhibaysaa oo lagu ilaaliyo ammaankaagii oo ama hooyo kaa warqabto oo war anas aawo inay ku tiraahdo ilaalinta maxaa u diidaysaa halkan waxaa ugu nacba waay maxaa ku nacday
maba jecliba haye marka waxaa rabtaa inaad wiil xora noqoto iskaa u socoto aa
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd fartuun abuukar sankuus oo laba sano ka hor ka guurtay gobolka kentaki balse hadda dib ugu soo noqotay isla gobolka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay caashir ibraahim aadan oo inala socodsiinisay barnaamijka haweenka iyo qoyska haatana dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa
mabakaya ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecelaado jecel aniguna aniguna jaleecada isadiga jirkaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qofka la nig maseexde aniguna aniguna jaleecada istadiga jirkaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jelani maseexde
idaacaddii caawa iyo duniduna waa naga intaase waa xuseen barre iyo saare ciidla nuur oo idinleh intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
ubaxjaadbaajaadan boga kuugu joojo jago waxaad ku leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaadbaajaadan boga kuugu joojo jago waxaad ku leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbi ku jaxaasmiyo niyad ku jiljilcdaajaha gudhayaya